galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda v o a qaybta af soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab salaasaha bisha maajo waa toddobiyo labaatan sanadka labada kun iyo siddeediyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o e somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaysaan saare cidla nuur iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida barnaamijkii cusbaa ee galka baadhista oo toddobaadkan ku saabsan sidee dharka ciidamada dawladdu ku gaadhaan gacanta al-shabaab ani waa isfiskriyey tilida ciidankaygana tobana ka noqonayday tobankiina janaraal igagu maay oo meeshan u tareeya u gudbiyey isigana taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed u gudbiyey sidoo kale waxaad maqli doontaan shir looga hadlayo fikirka xagjirnimada iyo sida looga hortegi karo oo maanta muqdisho ka furmay waxaa taariikhdu xusaysaa in markii nebigeenna maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam la soo diray soomaaliya iyo dhulka soomaalidu ahaa meelihii ay ugu horraysay diintu soo gaadhay waxay taariikhdu xusaysaa in hijratul uula ay ka dhacday dhulka saylac ardulxabash waagii ay jirtay taariikhi ah waxaa ku taal masaajid la yidhaah masaajidka qiblataynka waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan doorashada dalka masar oo gashay maalintii labaad sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafarof ayaa sheegay in dowladdiisu ay jawaab cad ka bixin doonto amarka uu maraykanku ku soo rogay lixdan diblomaasi oo ruush ah inay dalkiisa maraykanka ka baxaan muddo hal toddobaad gudahooda sidoo kalena labayo labaatan waddan oo ay ka mid yihiin faransiiska jarmalka iyo poland ayaa iyaguna dalalkooda ka soo eriyey diblomaasiyiin ruusha oo isku geyn tiradoodu gaadhayso toddobiyo toddobaatan mas-uul warkan ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof ayaa maanta oo salaaso ah intaasi ku daraya in ay cambaaraynayaan go-aanka ay waddamadaasi wadar ahaan u qaateen taasi oo ay sheegeen inay tahay cadaadis siyaasadeed oo ruushka la saarayo islamarkaana uu maraykanku ka dambeeyo xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa ruushka iyo maraykanka ayaa kor usii kacaysa iyadoo ay xaaladdu marayso debcinta xidhiidhka diblomaasiyadeed ee labada dal wafdi heer sara oo ka socday dowladda kuuriyada waqooyi ayaa magaalada beijing ee xarunta dalka shiinaha booqasho gaaban ku tegey arrintan ayaa daba socota warar sheegaya in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu booqday magaalada beijing wararka laga heliyay beijing ayaa sheegaya in tareen wafdigaasi siday uu ka baxay magaalada iyadoo si weyn loo adkeeyey amniga warbaahinta bloomberg ayaa saddex ilo wareed ka soo xigatay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu ku tegay shiinaha booqasho aan la shaacin laakiin warbaahinta kuuriyada koonfureed ayaa iyadu sheegtay in wafdiga ay hogaaminaysay gabadh ay walaalyihiin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi warbaahinta shiinaha iyo kuuriyada waqooyi ayaa ka gaabsaday in ay beeniyaan warkani booqashadan ayaa haddii ay dhab noqoto waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee uu dibadda ku tego hogaamiyaha kuuriyada waqooyi tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii madaxweynihii hore ee dalka south africa jacob zuma ayaa ayaa loo geeyey yeedhmo maxkamadeed oo la xidhiidha dacwad loo haysto musuq maasuq inuu dalkaasi ku sameeyey muddadii uu xilka hayay maxkamadda master suma ayaa loo mudeeyey in la qabto lixda bisha abril inuu hor yimaado maxkamadda booliiskuna waxay sheegeen in warqadda suma ee samankaasi ah lasoo saaray isniintii shalay xeerlaaliyaha xafiiska xeerlaaliyaha qaranka south africa ayaa horaantii bishan sheegay in dacwadda master suma lagu soo oodeeyey ay ka mid yihiin lix iyo toban dacwadood oo ay ku jiraan ku takrifalidda awoodda musuq maasuq iyo lacaga been abuura dacwadahaasi ayaana la sheegay inay sidoo kale ku jiraan heshiisyo dhinaca hubka ah oo uu suma ku lug lahaa sannadihii sagaashamaadkii dacwadahaasi ayaana sannado kadib la laalay master jacob suma ayaa hore u beeniyey eedaha loo soo jeediyey qareennada difaacayaana waxay sheegeen inay raxfaan ka qaadan doonaan dacwadaha cusub ee lagu soo oogayay madaxweynihii hore ee south africa
xogeyaha ganacsiga maraykanka wilbur ross ayaa sheegay in su-aalaha tirikoobka soo socda ee dadweynaha maraykanka lagu dari doono su-aal ku saabsan dhalashada in qofku haystay in kale xafiiska tirikoobka ee maraykanka ayaa tobankii sanaba tirikoob ku sameeya dadweynaha ku nool maraykanka waxaana lagu wadaa in tirikoobka soo socda la qabto sanadka labada kun iyo labaatanka su-aashan cusub ee lagu soo biirinayo su-aalaha dadka la weydiinayo xilliga hawsha tirikoobku ay socoto ayaa waxaa codsaday wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ujeedada su-aashan loo soo kordhiyey ayaa lagu macneeyey in lagu ilaalinayo xuquuqda codbixinta ee dadka laga tirada badan yahay laakiin dadka tallaabadan ka soo horjeeda ayaa sheegaya in haddii qofka la weydiiyo inuu dhalasho haysta iyo in kale ay keeni doonto in ay dad badan ka gaabsadaan inay ka qayb galaan tirakoobka taasi oo keenaysa in aan la helin tirada saxda ah ee dadka ku nool dalkan maraykanka
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a aynu ku bilownay shir lagaga hadlayo ka hortagga fikirka xagjirnimada iyo argagixisada ayaa maanta waxaa ka qayb galay dhallinyaro ka kala yimid maamulada culimo awdiinka soomaalida iyo weliba ururka haweenka iyo xubno ka socday labada gole iyo guddoomiyaha gobolka banaadir shirkaasina waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa haddaba warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haya wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle shirka ayaa amwaan looga dhigay ka hortagga fikirka xagjirnimada waxaana soo qabanqaabiya xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya shirka waxaa ka soo qayb galay dhallinyaro ka kala socotay maamulada ka jira soomaaliya iyo wakiilo ka socday maamulka gobolka banaadir waxaa sidoo kale shirka goobjoog ka ahaa culumowdiinka soomaaliyeed ururada haweenka qaybaheeda kala duwan maamulka gobolka banaadir wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo xubno kale oo ka socday dowladda dhexe soomaaliya ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay siyaabaha lagula dagaalami karo fikirka xagjirnimada ee soomaaliya iyagoo sheega inay muhiim tahay in qaab fikira looga hortago iyadoo ay ka qaybgalayaan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada cabdikaafi maxamuud makaraan guddoomiyaha dhallinyada gobolka banaadir ayaa shirka ka sheegay inay daar u yihiin in ay ka hortagaan fikirka xagjirnimada ee ka jira soomaaliya iyadoo la marayo wadiiqo walba oo looga hortegi karo
gobolka banaadir kulamo ku aadan siday door muhiim ugu qaadan lahaayeen xaaladda jirto ee amniga kulamadaas oo maantii iskugu keena dhallinyarada toddobiiyo tobanka degmo ee ku dhaqan ayagoo markaas dareenkooda ambiika ku cabirayaan siday door muhiim ugu qaadan lahaayeen la dagaalanka argagixisada waxaan ognahay qof walba oo soomaaliyeed qof walba oo dhallinyaro ah qof walba oo muslim ah oo ku dhaqan gobolka banaadir ama soomaaliya way ka wada saman yihiin waxay doonayaan inay helaan nabad iyo nolol sidee lagu heli karaa nabad iyo nolol waxaa lagu heli karaa inay dhammaan bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan inay la saftaan dowladda inay la saftaan ciidanka ciidanka markay la saftaanna wax badan ayaa usoo bixi karo annaga ka dhallinyarahaan waxaa sameynay shan qodob oo ku aadan sida dhallinyarada
hay-adda culummada soomaaliyeed majmaca culummada iyo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta oo goobta ka hadla waxay sheegeen in fikirka xagjirka hadda socda uusan sal ku lahayn diinta islaamka loona baahan yahay in laga hortago fikiradaasi iyadoo la maraya qaab fikir ah in arrintaasi loo wajaho sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culummada soomaaliyeed ayaa arrintani ka sheegay shirka maanta ka dhaca muqdisho waxaan soo jeedinaynaa in arrinkaa loo soo jeesto wax uu naga mudan yahay in maaragtay oo awooda maxaa yeelay mushkiladeennu maanta waa amni la-aan amni la-aantuna waxaa maaragtay amniga loo diidan qabyaalad iyo kaqablayaal ma ahana waa dad diin sheeganaya weeyaan marka arrimaha diinta iyo wasaaradda awqaafta iyo mushkiladahaas o dhan in mugnaanta koowaad la siiyo ayay ahayd oo garaa wasaaradda awqaafta iyo shaqada ay hayso inay ka horeysaa loo baahnaa wasaaradaha kale oo mugnaanteeda iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda iyo in mudnaan fiicanna siyay ahayd laakiin xoogaa gacan bidixeena baa ka muuqatay meesha arrimaha diinta arrimaha wasaaradda arrimaha culummada waxoo dhan maaragta xoogaa noocan maa xoogaa hagararka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisa oo ka hadlay shirka wuxuu xusay in fikirka xagjirnimada looga hortegi karo qaab fikira loona baahan yahay in bulshada isku duubnaato si arrinta looga guulaysto midna waa mid hadda marxalad deg dega midna waa marxalad mustaqbalka dheer midna waa mid mustaqbalka dhexaa si taas loo helana waxay ku caddahay qorshahooleedkii hay-addolku soo diyaarsatay ka maamulka gobolka banaadir ahaana waxaa naga go-an qorshahooleedkaas isaga ah in la dhaqangeliyo in bulshada qaybaheeda kala duwan lala kaashado culimaa diinku door weyn ayay ku leeyihiin meeshaan aad baa looga hadlay ahmiyaddana fikirka waa wax lala dagaalaa fikirkana waxaa ku habboon dad ummaddu aamini karo kalsooni ku qabaan in ay noqdaan dadka fikirkiina qaadi kara sidoo kale wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo wacyigelinta baahsane loo baahan yahay warfaafinta ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi khadar guuleed oo shirka fura wuxuu xusay in fikirka xagjirnimadu uu yahay mid khatar ku ah soomaaliya wuxuu xusay in soomaaliya diinta ay soo gaartay xilli hore run ahaantii maanta waxaynu u fadhinaa oo isugu nimid inaynu daah furno shirkan wadatashiga iyo aragti wanaagga ee lagaga hadlaayo fikirka xagjirka ah ee halgudhigiisuna yahay dulqaad iyo wadahadal in la isu dulqaato oo diinta islaamku in badan culimmadina waa inala joogtaa in lagu wacdiday iyo in la wada hadlo oo la doodo oo fikir wixii lagu laysku wadaarsan karo laysku qancin karo aan lagu gaadhin in ay khilaaf iyo dhiig dad muslim ah oo halka shareecada islaamka iyo qur-aankaynu ka taagan yahay baynu ognahay aanay inagu sababin culammadu in badan bay inooga warrantay diinta axaadiista inooga warrantay qur-aanka inooga warrantay waxaa hadda wasuurdowlaha iyo culimmaduba ka hadleen inay diintu diintii islaamka ay nabadgelyo tahay in aan lagu talax tegin oo qofka ku talax tega diinta islaamka talax tagaasi ay keenayso inuu jarka ka tallaabo dad islaamma baynu ahayn intii soomaaliya jirtay iyo intii diinta islaamku soo baxdayba waxaa taariikhdu xusaysaa in markii nebigeennu maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam la soo diray soomaaliya iyo dhulka soomaalidu ahaa meelihii ay ugu horreysay diintu soo gaadhay waxay taariikhdu xusaysaa in hijratul uulaa ay ka dhacday dhulka saylac ardulxabash waagii ay jirtay magaalada saylac oo taariikhi ah waxaa ku taal masaajid la yidhaha masaajidka qiblataynka
shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah waxaa looga doodi doonaa fikirka xagjirnimada iyo sida looga hortegi karo ka qaybgalayaashuna waxay u badan yihiin dhallinyaro ka kala yimid maamulada ka jira soomaaliya iyo wakiilo ka socda gobolka banaadir cabdulqaadir okey v o a muqdisho
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a codbixintii doorashada madaxtinimada dalka masar ayaa maanta gashay maalintii labaad kadib markii ay shacabka masar si weyn isugu soo baxeen maalintii koowaad ee isniintii shalay madaxweynaha hadda talada haya cabdilfatax siisi ayaa la saadaalinaya inuu si aqlabiyad leh ugu guuleysan doono doorashadan codbixinteedu ay soo dhammaan doonto arbacada berito haddaba doorashadan sidee looga arkaa dunida carabta maxayse uga dhigan tahay dalka masar maxamed colaad xasan ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey ambasador cabdulaahi congo oo muddo dheer ka soo shaqeeyey jaamacadda carabta kuna sugan dalka isuutega imaaraadka carabta doorashada masar ka dhacaysa waxa berisadanku dee waa siisi isagaa soo baxaya cid barbar taageena ma jirto siisina waa nin askari u ahaa jeeshka masarka u ahaa weliba wuxuu haystay isagoo qolada mukhaabaraat alcaskariya marka ninkaas jance buu maanta haystaa waktigan aada carabta arkayso halkay marayaan oo ah iyaga oo kala qaybsan iyaga oo aan dantoodii inta badan aanay ka shaqaynaynin waad arkaysaa yeman waxa ka haysta iiraan iyo sacuudi ba isku haysta iyo imaaraadka libiya halkay marayso syriya waa ka socotay ciraaq waa adagta iyadan inay mar kale usoo noqoto maxaa maxaa hadhayba masar maalin walba waxaa xagga saxraaga laga garaacayaa marka waxaan isleeyahay electionkan imika socdaa waa wuxuu xoogeynayaa afartan dowladood ee carabta ah oo ay ka mid tahay sacuudiga iyo muxuu ahaa imaaraadka iyo baxrain iyo masar oo kasoo horjeeda qatar iyo eiraanka waxaa la leeyahay doorashadan dalka masar ka dhacaysa hal murashax oo keliya ayaa la baratamaya siisi oo kuwii kaleo dhan laga yaaba inay maaragtay cood fiican heli lahaayeen oo meesha ka saaray ruso halkii waa masar niman qalab weya masar had iyo goor qofkii adkaada yaa xukuma min maalintii fircawna ilaa maanta xagga markaeto carabnimadii horta way way aad bay u daciiftay oo carab maanta macnalihii oo meel istaagaysa ma jirto waxna waxa loo ciyaaraya waa game israa'iil iyo iyo maraykankiina oo wadataan waa gartay markaad u fiirsato waa gartay marka faraqa u dhexeeya cici oo oo hadda xukunka mar kale kusoo noqonaya la filayo saad sheegtay iyo mubaaragii meesha laga eriyey iyo mursigay bal haddaad isbarbardhi isbarbardhi ku sameyso madaxda maxay ku kala dunaayeen madaxdaas waxay ku kala duwanaayeen dee horta mursi isaga meesha ka saar wuxuu ahaa nin ikhwaan muslimiinaan waktigoodii joogin bay tukadeen waa nin waktigii aysan la eedaamin salaadii galay marka mursi arrinkaas waa mubaarak wuxuu ahaa dhaxalkii saadaad oo ahaa nin aada u cilmina leh muxuu ahaa experience le leh cabdinaasir had iyo geer daba socon jiray una muuqay intii mar uu doonayay inuu masar geesta kale u rogo steerinkii uu xagkii u waday naasir uu lahaa abidexdeena maray buu isaguna de amiriteena mariya dan baana keentay leanna markii saadaada joogtay vice prime minister buu ahaa marka ninkanu waxaan isleeyahay raggaa shaqo kuma leh duruuftaa wadda nin masar maanta madaxweyne unoqon karayo waktigan aynu imika joognayo carabi halkay marayso horta masar markay xoog tahayna carabi waa xoog markay masar daciif tahayna carabi waa daciif waata aada maanta arkayso ma qatar baa la isugu tegaya afar dawladood oo masar iyo sacuudi ku jiraan labada dawladoodee had iyo jeerna carab hogaamiya ama xumaan ha ahaato ama samaan ha ahaatee waa waxa weeyaan sacuudiga oo lacagtii haysta iyo dee masaajidkii maka iyo madiina iyo masar oo ugu meel istaraatiijiyada ku joogta leh jeish weyn oo u dagaalami karaya oo haddii lasoo hujuumo dee wax ka qaban karaya marka labadaa quwadood haddii aanay hadday ishayaan oo ay sax yihiin oo ay rug wax ku wada wadayaan carabi meel waa gaari kartaa laakiinse iminka meel alla meeshii israa'iil tiraahdo ay ka baqato in halkaa wax ka iman karaan boqol sano dabadeed waa la duminaya islaamkii baa ka daran islaam baan jirin maanta waxaad arkaysaa turkiya iyo eeraan oo carabtii kasoo horjeeda oo halkii ay carabtu ka dhigan lahaayeen iyaga xoog ay ka dhigan lahaayeen iyo cid wax la qabata iyagii baa iska soo horjeeda imika wa waa gartay waakan arkaysa imika afartan wa waa gartay imika xataa ha waad arkaysa waxa socda meesha laakiin hadda waxaa laleeyahay cabsi waxaa jirta ah marka uu soo noqdo cici in laga yaabo in haddana marka afartan sano u dhammaato sidii madaxdii dictatorada ahaa ee afrika oo kale ama kaligitaliyaasha ahaa uu u yidhaahdo dastuurka waxaa laga bedelo oo afar sano dabadeed haddana ha laga dhigo wax waliba waa dhici kartaa ade wax waliba waa ka dhici kartaa masar masarkii maha wax waliba waa ka dhici karaa masar c c inuu yidhahdo boqol sano isiiya wuu siin karaa life president wa waa dhici kartaa waxaasoo dhami xataa africa lafteeda africa in markii hore masar ay qabqable ka ahayd oo ay iyadiina waxba kuma haysato waatan iyadii marka iyadii ethoobiya iska soo horjeedaan xagga niilka marka waxa weeyaan meel iskuol ama masar meel kasta oo afrika ah lug bay ku lahayd xorriyadeedii xorriyaddii afrikaanka ayaam cabdinaasir maanta mawji xaalkay marayaan arkaysa marka cici hadduu yidhaahdo waxaan doonayaa in life lay siiyaa waa dhici kartaa leanno shacabkii masaar gaajaa haysata waxay la-yihiin faqiifkii ceeshkii baa laysugu yimi
ambasador cabdulaahi congo oo khadka telefoonka ee dalka imaaraadka carabta ugu warramayay wariyaha v o eda maxamed colaad xasan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
halkaad nagala socotaan waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii gaarka ahaa ee galka baadhista maanta barnaamijkaasi wuxuu ku saabsan yahay dharka ciidamadu sida ay ku gaadhaan gacanta ururka al-shabaab waxaa soo diyaariyay oo inoo socotiinaya haaruun macruuf
maleeshiyada al-shabaab ee weerar ku qaada xarimaha dowladda iyo huteelada muqdisho waxay inta badan soo xidhaan dirayska ciidanka haddii ay yihiin kuwa milatariga nabad sugidda iyo booliiska markii ugu dambaysay al-shabaab ay ku weerar tagaan labiska ciidamada dowladda soomaaliya waxay ahayd saddexyo labaatankii bishii aynu soo dhaafnay ee febraayo markaasi oo laba weerar ay ka dhaceen magaalada muqdisho weerarka hore waxaa loo adeegsaday qarax baabuur waxaana uu ka dhacay meel u dhow taliska xarunta nabad sugidda weerarka labaadna waxaa loo adeegsaday qarax waxaana daba socday maleeshiya hubaysan oo isku dayday inay jiraan bar kontarool oo laga gala madaxtooyada markii uu haddaba soo dhammaaday howlgalka ee ciidamada amnigu ay toogteen maleeshiyadii ururka al-shabaab waxaa sawirrada laga qaaday maleeshiyada al-shabaab ka muuqatay inay wateen dirayskii ugu dambeeyey ee loo keenay ciidamada booliiska baadhitaan ay samaysay idaacadda v o a waxay ku ogaatay in weerarkaasi markii uu dhacay kadib ay taliska booliisku ka codsadeen saraakiisha booliiska ee gobollada inay soo tira koobaan dhammaan dirayskii la siiyey sida ay ogaatay idaacadda v o a dhammaan gobollada dalku waxay soo tabiyeen in labiskoodu uu dhan yahay marka laga reebo taliska booliiska ee maamul goboleedka koonfur galbeed oo sheegay maqnaanshaha toban joog oo ah labiskii cusbaa ee ugu dambeeyey ee la siiyo booliiska waxaa intaasi dheer oo v o a ay baadhitaankan ku ogaatay in mid ka mida saraakiisha booliiska ee gobolka baay uu taliyihiisa u sheegay maqnaanshaha labiskaasi ugu yaraan bil iyo bar ka hor markii uu dhacay weerarka magaalada muqdisho febraayo saddex iyo labaatankeedii sarkaalkaasi booliiska ah waxauu ahaa taliyaha booliiska ee saldhigga magaalada baydhabo gaashaanla dhexe mukhtaar axmed ibraahim waxaana uu sameeyey wixii awooddiisu gaadhsiisnayd oo ah inuu labiska maqan ku wargeliyo taliyihiisa jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo ah taliyaha booliiska ee maamul goboleedka koonfur galbeed ani waa iska tiriyey tiradii ciidankaygana tobana ka maqonayday tobankiina jenaraal iga gumaayo oo meeshan u sareeya u gudbiyey isigana taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed u gudbiyey marka horena yaa kuu sheegay oo ku yidhi intaasoo diraysaa ku soo gaadhaysa iska xisaabi yaa ku dhahay saas waxaa yidhi nin corneel oo alaabta ma soo dhiibay oo gobolka bay ka tirsan aadan baadiyow layidhaahdo muqdisho jooga in nin oo laba xidiglaa isina karaaniga qiibka ahaayo oo isagana maylera meesha jooga alaabta soo qaadiya tiradaasa soo sii gaashaanle dhexe mukhtaar axmed ibraahim waxa uu ii sheegay inuu aaminsan yahay in labiskani uu ku hadhay magaalada muqdisho waxa uu isiiyey magacyada laba ka mid a saraakiisha koonfur galbeed oo uu yidhi iyaga ayaa muqdisho dharkan ka soo ambabixiyey labadaasi saraakiil mid ka mida waa korneel aadan baariyow oo ah taliyaha tababarka booliiska maamul goboleedka koonfur galbeed kan kalena waa laba xidigle cali aadan oo la sheegay inuu muqdisho u diray taliyaha booliiska koonfur galbeed si uu dharkaasi u soo guddoomo ugu horreyn waxaan la xiriiray korneel aadan baariyow oo ii sheegay inuu joogay meeshii lagu kala wareejiyey dharkaasi laba xidigle cali aadan ayaa baydhow lagu soo diray taliyaha qiibta gobolka baay muxuu ahaa baay boqol iyo jubiladoos ninka xukumo oo gaasalla sara mahad cabdiraxmaan aadan layidhaah wuxuu soo dirsaday laba xidigle cali aadan alaabta soo qaada layidhaah maadaama aniga inaan sarkaalkaasaan ka sarreeyo gaashaanla sare ka tirsan qiibta gobolka baaya nahay goobjoogaan ka ahay laakiin dharka waxa loo tirshay laba xidiglahaasoo baydhabo lagu soo diray ma garan adu goobjoog ma maad ka ahayd markii loo tiriyey haa haa haa dhar miyaa maqnaa markaas markaas dhar ma maqnayn antii ani muxuu ah xisaabta gobolka oona loo ogolaayo waa loo tirsay taas goobjoogaan ka ahay ma garan waa gartay laakiin saraakiishii oo baay joogta waan la hadalay iyo baydhabo waxay dhaheen dharku diyaaradda waxay soo degtay toban labis iyadooy ka maqan tahay marka dharkaasi meel aan gobolka ahayn bay ku soo hadheen bay dhaheen dharkaas intii aan maalinta dharka marka la tiri maalan maalinta dharka loo tiri sirkaalkaas maalin labaad haddana meesha tagnay marka uu dharka soo qaadanayo aniga naftay waxa maqlayo isagoo dharaa iga maqan saasuu yidhi waa gartay dharaa iga maqan buu yiray marka aniga ma dabagalin birkee sirkaalka maadaama qiibta baay soo dirsadeen isagunba mas-uulka ahaa dharkan isugaa loo tishay xisaabta isuga ahay maalintii aan qaadanay maalin labaad oo diyaaradda la saari lahay dharka isugaaba ma igu yidhi muxuu ahaa dharaa iga maqan marka dharkaasi meelay ka baxeen cid ka saartay ma ogid adiga laga alwaytaas aniga ma ogi waa gartay marka miyaan la isweydiinin oo taliska maadaama saraakiisha ciidanka aad tihiin miyaan la isweydiin oo jenaraal mahad ma isugu kiin yeedhay ma la isweydiiyey arrinta maya ilaa hadda lagama wada hadlin maya maya maya laisma weydiin laisma weydiinin dharkaas yani aniga dharka sarkaala lasoo diray xisaabtu siga haayay aniga in boqol soo qaad iyo in shan boqol soo qaad iyo in hal milyan soo qaad anaa maalaf shuqul sarkaalkii loo soo diray ayaa shago kulahay isiga yani muxuu aha loo tirshay aniga haddii aan mas-uul ka ahay dharka xisaabtiisoo dhan aan qaadada lahay ma garan waxaan dhinaca kale la xiriiray laba xidigle cali aadan waxaana uu ka gaabsaday inuu bixiyo waraysi faahfaahsan waxaanse ka soo xiganayaa oo uu yidhi arrimahaasi waa arrimo ciidan waa arrimo booliis afhayeenka booliiska waa joogaa wax aan uga hadlo barnaamijkaasi ma garanayo waxaa kale oo laba xidigle cali aadan uu ii sheegay oo uu yidhi waxay u taallaa qofkii aniga wax igu soo eedaynaya inuu warqad ii soo qoro oo uu yidhaahdo waa lagu rabaa barnaamijkaasi waxba kama ogi ciddii dharka soo qaaday iyo ciddii saxeexday waxaas oo dhan qoraal ahaan xafiisyada booliiska ayay yaallaan arrintaas inaan ka hadlo ma doonayo haddaba su'aalaha muhiimka ah ee u baahan in la isweydiiyo waxa weeye maxaa tallaabo ah ee ay ciidanka booliisku qaadeen kadib markii uu digniintan bixiyey gaashaanla dhexe mukhtaar axmed ibraahim taliyaha booliiska ee magaalada baydhabo su'aal kale ayaa ah ma caddahay in dharkaasi ay ahaayeen kuwii loo adeegsaday weerarkii dhacay bishii febraayo saddex iyo tobankeedii taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay ii sheegeen inay baadhitaan wadaan welina aysan ka hadli karin xaqiijinta arrintaasi haddii ay dharkaasi yihiin kuwii loo adeegsaday weerarka iyo in kale waxaase xogta aan ogaaday aan hordhigay taliyaha booliiska soomaaliya jenaraal bashiir cabdi maxamed oo aan arrintan wax ka weydiiyey nimankii shabaab ahaa ee soo weeraray labada qarax ka sameeyey dirayska booliiska xirnaayeen dirayskaas ma raadiseen meel ma ku ogaateen halkuu ka baxay waa baarisaa socota kaas waa la baaraya waa arrin waa case file u furan investigation waa socda it's still going on waxaan maqlay taliya waxaan maqlay marka taliya aan kula wadaagaya waxaan maqlay in arrintaa dirayskaasi uu ka maqnaa dirays loo diray booliiska koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ma jirta arrintaasi weli waa investigation wax confirmation ma jiraan waa under investigation waa la baaraya wax haddaan la baarin wixii kasoo baxa lagu kahordhaco ma fiicna waa garta guddi waa maqan waa saraakiil baa loo diri waa la baaraya taas
in dharkaas koonfurta galbeed ay ka maqan tahay taasna ma taasna ma xaqiijiseen ma la hubo waa la waa waa waa la baar wax la baaraya idi weydiinaysaa haaruuno waa la baaraya baaritaanka waxay kasoo baxaan ku camal falaynaa
maleeshiyada al-shabaab ee ka dambeysay weerarka dhacay saddex iyo labaatankii bishii febraayo waxay ahaayeen ilaa shan qof taasina waxay ka dhigan tahay in weli al-shabaab ay haystaan ugu yaraan ilaa shan joog waa haddii ay dhab tahay in tobanka joog ee ka maqan ciidamada booliiska ee koonfur galbeed ay u gacan galeen al-shabaab laakiin gaashaanla dhexe mukhtaar axmed ibraahim caad kama saarna waxa loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo iyo tallaabada ay tahay in la sameeyo waxa uu leeyahay waa in laga ilaaliyaa dharka ciidanka gacmaha kooxaha dadka baabi'inaya in niminkan dhaqalwadayaasha ee si fudud diriiska ciidamada dowladda soomaaliya laga eliyo si fudud ku gaadhin oo ninkasta shaqadiisa hadinamo iyo nidaam iyo mayla karaamad inku shaqeeyo niminkaan dhawaatada wado diriiskaan si fudud in ku gaarna kolley ugu sheegi lahaa ugu digi lahaa maxaa dhiboo ka iman kara nimankaas haddii dirayska ciidanka ay mar walba helaan kolley tan haddi ku sameyna oo kale u fududaanaysa shaqada dhawaatada iyaga wadaana u fududaanaysa gaashaanla dhexe mukhtaar axmed ibraahim waxa uu doonayaa in baadhitaankan laga gungaadho intaasi ka sokowna waxa uu weli dowladda soomaaliya ka sugayaa inay soo arad bixiso tobanka askari ee ka mid a ciidankiisa ee ay ka maqan yihiin tobanka joog ee maqan waxaan wakhti geliyey inaan la sheekaysto qaar ka mid a askarta dowladda ee ka soo kala jeeda qaybaha kala duwan ee ciidanka balse aan wax uga ogaada labiska iyo sida uu ku baxo ee ugu gacan galo kooxaha xagjirka ah askartani ma aha kuwo loo ogol yahay inay saxaafadda la hadlaan haddii lagu ogaadana waxay weyn karaan shaqadooda sidaasi darteed ma sheegi karo magacyadooda hase yeeshee waxyaabaha ila wadaageen waxaa ka mid ah inay jiraan askar badan oo midkiiba haysto dhowr joog mid ka mid ah ayaa ii sheegay in dirayska uu haysto uu ka yaraaday kadibna uu la xiriiray sarkaalka dhinaca saadka u qaabilsan ciidankiisa uuna u sheegay sida ay wax u jiraan kadibna loo soo dhiibay joog cusub iyada oo aan laga xaraynin jooggii ka yaraaday dhowaan markii la qaybinayay dirayska cusubna waxa uu ii sheegay inuu helay laba joog oo kale labada jeerba waxa uu ku yaboohay inuu soo celiyo dirayska ka yaraaday laakiin sarkaalka jooga saadka uu ku yidhi soo celi markii aad awoodid inkastoo uusan weli celinin nasiib wanaag askarigaasi waxa uu hayaa afartii joog ee la siiyey laakiin waxa uu aaminsan yahay inay jiraan askar badan oo la mid ah oo ay dhici karto inay sii iibiyaan ama bixiyaan dirayskaasi dheeraadka ah gaashaanla sare cabdi ibraahim shaamow cabdidheere waa taliyaha booliiska gobolka shabeellada hoose isaga iyo ciidanka hoos yimaada midna laguma soo eedaynin inuu dirays ka maqan yahay laakiin waraysi guud oo aan la yeeshay waxaa ka muuqata in askarta marka la siiyo dirays cusub aan laga xareynin dirayskii hore ha ka yaraadaan amaba ha duugoobaane ciidankaaga labiska la siiyaa ma hal joogbaa mise waa laba joog qofkii mise wuu ka badan yihin sideedaba adigu ma aragtay askari la siiyey laba joog wax ka badan ama hal joog wax ka badan askari hal joog ka badan la siiyeyna marka askarigu soddonka maalmood wuxuu ku shaqeeyaa miyaa hal joog
maya soddon iyo ama sanad wuxuu ku shaqeeyaba askariga waxa weeye wuxuna waa dhar waaye bariiskii maxay aheeday halka lar keliya ma aha mid ma hore loo qaatay a jira maxay aheeday waa laga yaaba saddex bilood hore in dariis la qaatay iska bedeli karaa waa gartay marka marka dir- dirays cusub uu yimaado dirayskii hore lama soo xareeyo may wuu haystaa askariga wuu haystaa waa iskaga bedelaa wuu haystaa waxaa kaloo aan la sheekaystay askar ii sheegtay in labis la siiyo askartii hore ah howlgabka noqotay ama kuwa curyaamiinta ah askarta noocan ah looguma talagelin inay ku soo shaqo tagaan labiska la siiyo laakiin waxaa loo siiyaa oo keliya in maalmaha ay jiraan munaasabadaha ama booqashada qof mas-uul ah oo sare ay ku soo labistaan munaasabadahaas iyo booqashooyinkaasina ma aha kuwa bil kasta dhaca intaa inta ka dhaxaysana labiskaasi waxa uu ka maqan yahay gacanta dowladda mid ka mid a saraakiishu waxa uu ii sheegay in askartaasi hore ee la siiyey dirayska qaarkood aysanba haysanin dirayskaasi xataa xilliga ay jiraan munaasabadahaasi maleeshiyada al-shabaab ee hadda ka hor weeraro ka geystay huteelo iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku yaala magaalada muqdisho waxay ku labisnaayeen dharka milatariga waxaa sidoo kale iyaduna jirtay weeraro al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada booliiska ee magaalooyinka ceelwaaq beled xaawo afgooye warmaxun iyo meelo kale waxayna u badan tahay in lebis ka badan kan hadda la tuhunsan yahay inuu maqan yahay uu ku jiro gacanta maleeshiyaadka al-shabaab
nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan galaynaa qodobada kusoo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese kusoo dhowaada warkii imid ah
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof ayaa sheegay in dowladdiisu ay jawaab cad ka bixin doonto amarka uu maraykanku ku soo rogay lixdan diblomaasi oo ruush ah inay dalka maraykanka kaga baxaan muddo hal toddobaada sidoo kale labayo labaatan waddan oo ay ka mid yihiin faransiiska jarmalka iyo poland ayaa iyaguna dalalkooda ka eriyey diblomaasiyiin ruush ah oo tiradoodu isku geyn noqonayso toddobiyo toddobaatan mas-uul warkan ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof maanta oo salaasaa ayaa intaasi ku daraya inay cambaaraynayaan go-aanka ay wadamadaasi wadar ahaan u qaateen taasi oo uu sheegay inay tahay cadaadis siyaasadeed oo ruushka la saarayo islamarkaana uu maraykanku ka dambeeyo wafdi heer sare oo ka socday dowladda kuuriyada waqooyi ayaa magaalada baijing ee xarunta dalka shiinaha booqasho gaaban ku tegey arrintan ayaa daba socota warar sheegaya in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu booqday magaalada baijing wararka laga helaya baijing ayaa sheegaya in tareen wafdigaasi siday uu ka baxay magaalada iyada oo si weyn loo adkeeyey amniga warbaahinta bloomberg ayaa saddex ilowareed oo kala gedisan kasoo xigatay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu ku tegay shiinaha booqasho qarsoodi ah oo aan la shaacin laakiin warbaahinta kuuriyada koonfureed ayaa iyadu sheegtay in wafdiga ay hogaaminaysay gabadh ay walaalayihiin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi warbaahinta shiinaha iyo kuwa kuuriyada waqooyi ayaa ka gaabsaday in ay beeniyaan warkani booqashadan ayaa haddii ay dhab noqoto waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee uu dibadda ku tago hogaamiyaha kuuriyada waqooyi tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii madaxweynihii hore ee dalka south africa jacob zuma ayaa looga yeedhay maxkamad iyadoo lagu soo eedeeyey dacwado la xidhiidha musuq maasuq oo uu dalkaasi la sheegay inuu ku sameeyey muddadii uu xilka hayay maxkamadda master zuma ayaa loo muddeeyey lixda bisha abril labada kun iyo sideed iyo tobanka inuu hor yimaado maxkamadda booliiska ayaa sheegay in warqadda samanka ah ee zuma loo diray lasoo saaray isniintii shalay xafiiska xeerilaaliyaha qaranka south africa ayaa horaantii bishan sheegay in dacwadaha loo haysto jacob zuma ee lagu soo odeeyey yihiin lix iyo toban dacwadood oo ay ku jiraan ku tagrifalidda awoodda musuq maasuq iyo lacaga been abuura dacwadaha ayaa la sheegay sidoo kalena inay ku jiraan heshiisyo dhinaca hubka ah oo uu master zuma ku lug lahaa sagaashamaadkii dacwaddaasi ayaana la sheegay in la laalay sanadihii sannado badan ka hor jacob zuma ayaa hore u beeniyey eedahaasi loo soo jeediyey qareennada difaacayaana waxay sheegeen inay racfaan ka qaadan doonaan dacwaddan cusub
halka dhegeystayaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan doodii gaabnayd waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladahan casriga ee social mediaha ama bulshada loo isticmaalo oo ay soo kordhayaan dhibaatooyinka ay bulshada geysiinayaan marka la eego xogta sirtaa iyo waxyaabaha dadka u khaaska oo mararka qaarkood la jabsado ama siyaabo kale loo isticmaalo halkaa dad badani ay aaminsan yihiin in ilaa iyo tobankii sane ugu dambeeyey inta social mediaha ama aaladahan bulshadu ay soo baxeen horumar weyn laga gaaro oo dadku ay helayaan fikirkooda meela ay ku cabiraan ama marka ay daraasadaha samaynayaan ka caawinaya waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdirasaaq tolmawaaye oo ka mid a ardayda jaamacadaha dhinaca isgaarsiinta iyo warbaahinta wax ka barta kana soo shaqeeya miidiyaha dalka kenya iyo maxamed cabdulaahi oo ku magac dheer bile oo isagu ah dadka wax ku qora websaydyada islamarkaana adeegsada social mediaha ama aalada bulshada waxaan ku bilaabayaa cabdirasaaq tolmawaaye yasinow social mediaha oo ah meeja ay bulshada ku kulmaan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka soo baxaya caqabada dhowr ah sida anshax darro oo dadka dhexdooda isku geystaan ama aflagaadaha ahaato ama accounta ama ay leeyihiin qof kale oo la jabsado iyo sidoo kale mararka qaar dad aan isgaranaynin oo isku imaadaan haddana jeceyl intay abuuraan kadibna haddana iswaayaan marka social mediaha sida facebook wuxuu dhibaato ku keenay in ardayda xitaa ay waxbarashadooda ka meel keeni waayaan oo afar iyo labaatan saac ay ku jiraan facebook taasna waxay caqabad ku noqotay boqolaal dhalinyaro ah oo wax ka barta dugsiyada dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo aniga aan kasoo jeedo marka social mediaha waxaan aaminsanahay aniga cabdirasaaq ahaan in waxa afka qalaad lagu yirahda disadvantage uu keenay faa'iido lahayn maxamed cabdulaahi bile waxaan dhihi lahaa aniga dhinaca cabdirasaaq waan dhinaca kalean ka taageersanahay aniga dhinaca cabdirasaaq uu sheegayo waxaanan leeyahay social mediaga wax badan oo faa'iida badan ayuu leeyahay maantay adduunkan maanta la joogo haddii la fiirsho dhinac walbe social mediaga meel walbuu qabsaday wuuna leeyahay waxyaalo khaldan laakiin waxaan leeyahay waxaa taas meesha ka saaraysa wanaagga badan uu leeyahay oo ay waxyaalo badan la koobi kara ay ka tirsan yihiin waxaa ka mid ah maantay adduunyani waxay u noqotay waagii hore waxaa jiri jiray mediaga caadiga ama saxafiyiinta caadiga laakiin maantay social mediaga wuxuu ka saaciidaya mediaga in dadkii warbixin aan horey loo hayn ama idaacadaha waaweynka ay haystaan keligood ay ayaku meesha keenaan aaladahan waxaa kaloo laga faa'iidaa waxyaalaha oo ka mid ah in dad badan oo kala maqnaa intaasoo sano ay ka wada xiriiraan oo meelo kala duwan oo adduunka daafiisa ah oo intaasoo meelooda ay isku wada xiriiraan oo iskugu imaadaan marka waxaan isleeyahay waxyaalo badan baa laga faa'iidaa maantay waxaa ku jirta intaas u milyan facebookga twitterka nooc walbe marka waxay ku xiranta qofka wuxuu isticmaalaya dhinaca khaldanna loo isticmaali karo dhinaca wanaagsanna loo isticmaali karo yaasiina horta wax walba oo caalamka ka jira waa inuu qaynuun leeyahay social mediaha xaqiiqda marka laga hadlo oo bulsho badan oo caalamka ay ku kulmaan ma jiro waxa la yidhahda ethics ama anshax la raacayo marka qof waxaa arkaysaa afkiisa hooyo kusoo galayo social media gaar ahaan facebooka marka wuxuu doono iskaga soo qorayaa wax haddii uu tafaxtir laheen ama anshax laheenna dhibkiisuu leeyahay marka waxyaabaha aan hadda leeyahay dhibaato ku keenay waxaa waayey sida waxbarashada waxbarashada waxay ka mid tahay waxyaabaha asaasiga ee qofka bini aadamka ah uu kasoo bilaabi karo noloshiisa marba haddii ciyaalkii waxbarashada ku jiri lahaa ay facebook aqli ka dhigtaan aniga waxay ila tahay in dhibaato fara badan ay ku tahay bulshada taasna waxay keenaysaa in shahaadooyin hoose ama buundooyin hoose ay sababi karto in dhalinyarada maanta social mediaha aqliga ka dhigata ay dhibaato ugu keeni karta arrintaas oo ay keeni karaan shahaadooyin liita maxamed cabdulaahi bile wakti baa ku lumaya sida uu haatan sheegayo ee tulmo waaye tayadii waxbarashadana hoos bay usii dhacaysaa waxyaabahaas oo dhan kuma muuqdaan miya waxyaalahaas waxbaa ka jira waa run waxbay ka jiraan laakiin waxay ku xiran tahay facebooka iyo twitterka iyo aaladahan dhan waxaan is dhihi lahaa qofka isticmaalaya waa qof responsible oo qof weyn markuu isticmaalayo waxaa weeye horumar badan bay leedahay laakiin marka hadda sida uu ninka la yidhaha cabdirasaaq uu ka hadlaayo oo dhallinyaradii iyo ciyaalkii iyo ardaydii isticmaalayso waxaa waaye waxay ku xiran tahay dadka waalidka ama dadka mataqaanaa dadka ilmaha u dhiibaya inay mataqana ilmahooda ka qabtaan laakiin sida caadiga dadka markay isticmaalayan dadka waaweynka waxyaalo badan oo faa'iidaa buu leeyahay meeshana lagama saari karo idaacadahoo kale waa meesha keliya hadda marka warka markuu yahay war life ah meesha isla markiiba si deg dega looga helo waa marka waxaan is dhihi lahaa ma laga saari karo mar walba meesha lama dhihi karo twitterka iyo facebook iyo aaladahan dhan waxba ma qaban karaan laakiin waxaan is leeyahay hadda maanta xilligan la joogo adduunka wuu sii socdaa waxaan is leeyahay mustaqbalka waxaa weeye wax badan oo laga faa'iidi doona ayaa ka badan maanta waxa ay joogaan waxayna u baahan tahay in shuruuco laga soo saaro oo dowladaha ay wax ka sameeyaan oo laga qabto laakiin waxaan is dhihi lahaa waa wax weyn oo mataqaana muhiim oo maanta aan laga baaqan karin oo adduunweyne horumar ugu kacay dadka meel walba joogaan u baahan yihiin dad badan oo waxaa jira ee tabaalaysan ama sadaqa la siinayo ama dhaawacyo soo gaaraan ama gurmad u baahan ama markaasi marka la eegaba warar aan meelaha qaarkood laga heli karin sida uu bila sheegayo waxaasi oo dhan marka laga reebo dhinaca tabanaha ah ama negatifeka miyaadan dareensanay inuu horumarka teknolojiyada adduunka uu qayb ka yahay markaan ka hadlayo waxyaabaha disadvantageka ama dhibaatooyinka uu keenayo social mediaha maxamed wuxuu ka dhawaajiyey in waalidiinta loo baahan yahay inay ilmahooda ama dhalinyarada ay ka qabtaan xagga social mediaha siday u isticmaalayaan waalidiinta dhammaantooda ma aha dad aqoon leh oo wax ka og facebooka waxaa laga yaaba qofka inuu degan yahay meel miyi ah gabadhiisa ama wiilkiisa uu isticmaalayo facebooka marka inuu telefoon uun ku falaadayo unbu arkaya maogiy wax kaloo uu ka sheegi kara ma jiro marka dhanka uu ka fiican yahay iyo dhanka uu muddooyinkii ugu dambeeyaba ka xun yahay ani ahaan waxay iila muuqataa mar walbana aan arrimahan ku dhex jiro social mediaha ama bulshada goobaha baraha ay ku kulmaan waxay iila muuqataa in dhibaatooyinka ay soo badanayaan mararka qaar waxaa maqlaysaa dowladad iyo dowlad kale accountadeedii ka jabsatay taas waa dhibaatooyinka ugu weyn ee maanta ka taagan waxaa sidoo kale dhici kartaa in qof facebook uu kugu cay oo kugu aflagaadeysto waa dhibaatada ugu koowaad ama labaad ama saddexaad ee maanta ka taagan baraha bulshada ay ku kulmaan marka ani marka xalkiisa waxaan u arkaa dheefta iyo dhibka uu keenayo inay dhibka ka badan tahay baan aniga cabdirasaaq ahaan anigoo fiirinayo qaabka loo isticmaalayo inay ka jiraan baan aaminsanahay waa in anshax loo yeela waa in dadka aqoonta leh ay oga faa'iideeyaan social mediaha macnihiisa dadka kale aan aqoonta lahayn waa in luuqadaha lagu isticmaalayo marka la isticmaalayo waxyaabaha la qorayo waa in editing ama tafaxtir lagu sameeya waa inaan loo isticmaalin waxyaabaha dhibka keeni kara sida aflagaadada oo kale ha dhaqan xumada ama accounti ruux leeyahay ood gasho ama qof aad maaragtay sawir adaa lahayn aa u dirto ugu dambayntii maxamed cabdulaahi bile muxuu yahay xalku maadaama ay muuqato cabdirasaaq sheegayo in la jabsanayo akoonadii ama sanduuqyadii dadka ugu jiray xogtoodii sidii hadda toddobaadkii tegayba hadda sukerberg ninka iskabaleba facebook laftarkiis lagu eedaynaya konton milyan oo qof in xogtoodii la baylihiyey muxuu yahay waxaan isdhihi lahaa xalku waxaa waaye way kala duwantaha horta xalka midaan hadda uu sakerberg iyo hadda isku haystaan adduunka hadda midaan ka socota waa mid u baahan dowladaha waaweynka adduunka inay tilaabo ka qaadaan waxyaalahaas wixii laga qaban kara laga qabto midda kale oo dadka shacabka caadiga oo isticmaalaya aaladahan oo facebooka iyo waxaa loo baahan yahay dadku inay mataqaanaa arrintaas si fiican uga hadlaan aad ayaad umahadsantay kuwaasi waxay ahayn cabdirasaaq tulmawaaye oo ah nin isagu saxafiya waxna ka barta jaamacadaha dhinaca warbaahinta ee dalka kenya iyo maxamed cabdulaahi bile oo isaguna ah dadka sida gaarka ugu howlan websaytyada iyo weliba twitteriska iyo waxyaabahan kale ee facebooka aaladan social media oo dee gaabnayd intaa hayloo joogto inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonan haddii ilahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgeli
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo dooda gaaban inala socodsiinayay haatana ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka barnaamijkeenna maanta waxa aan kaga hadlaynaa isu soo bixi weynaa ee ardayda maraykanku ay ka sameeyeen gobollada dalka maraykanka kuwaas oo koodii ugu weynaa uu ka dhacay magaalada washington d c waxaan barnaamijka ku eegaynaa cabsida hubka ee xilliyadii hore iyo xilligan hadda la joogo iyo sida dilalkii u dambeeyey ay u saamaynayaan doorashooyinka dhowaan ka dhacaya dalka maraykanka waxaa barnaamijka igala qaybgelaya ismaaciil maxamed oo ah qareen ka hawlgala magaalada colombos ee gobolka ohaayo una tartamaya mid ka mid ah kuraasida koongareeska ee gobolkaasi waxaa sidoo kale igala qaybgelaya cabdiraxmaan mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyaradiiyo qoyska kuna sugan magaalada minneaboles ee gobolka minnesota cabdiraxmaan mukhtaar ayaan ugu horrayn weydiiyey dibadbixii toddobaadkan iyo sida uu xaalku ahaa magaalooyinka mataanaha ee minneaboles iyo st paul iyo haddii uu isagu qayb ka ahaa maxamed waa mahadsan tahay waana idinka mahad celinayaa adiga iyo baxda v o a inaan arrintan aad ka hadashaan walaalow arrintii ka dhacday magaalada minneapolis waxay ka mid ahayd waxay gaar ahaan ka dhacday magaalada st paul ee gobolka minnesota waxayna ka mid ahayd afar boqol iyo kontonkii naanbax ee guud ahaan waddanka maraykanka ka dhacay ee dhallinyaraduna ay soo abaabuleen marka anigu waan ka qayb qaatay laakiin waxaan taageerayay oo aan garab u ahaa aanan maaragtay hiil iyo hooba la garab taagnaa dhalinyaro iyagu is abaabulay oo iyagoo arrintan ka qayb galay waan gartay Eh, ismaaciil adiguna qayb baad ka ahayd magaalada columbus sidaad ii sheegtay bal siduu xaalku ahaa haddaad iiga warrantid aad iyo aad marka aad iyo aadaan kugu mahad celinaya adiga iyo v o eba markasuu walaalkii cabdiraxmaan uga dhawaajiyey wiili waxaan waa wadanka dhanba uu ka dhacay magaalooyin badanna uu ka dhacay waxaana la socday haddana xitaa iskoolada xitaa dhalinyarada inay ka baxeen marka mudaaharaad ballaaran buu ahaa annagana magaalada columbus ohio qayb baa ka ahaa mudaharaadkii ilaa lix iyo toban kun oo qof baa isugu yimaaday downtownka magaalada columbus oo really dhaliilinayay kana soo horjeeday xabadaha iyo dilkii waxaana waxa abuuray oo really soo kiciyey wuxuu ahaa dilkii ka dhacay florida oo iskoolka parkland high school dilkii ka dhacay baa abuuray waan gartay Eh, cabdiraxmaan mukhtaar halkanaad ku dhammaysay eh, dugsiga sare eh, sidaan ogahay ismaaciilna sidoo kale labadiinuba dugsiga sare waxaad ku dhamaysaan dalka maraykanka haddana cabdiraxmaan ka horreeyo cabdiraxmaan cabsida hadda jirta ama dug sare ha haato ama dugsi dhexe ha haato eh, iyo xilligiinii haddii la isu barbar dhigo berigaa ma dareemi jirteen waxaa hadda la dareemayo cabsida hadda la dareemayo Eh, wa wallahi waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah maxamed En, waktigii anigu dugsiga sare aan dhigan jiray En, cabsidan ma jirin En, horta xa- xaqiiqdiina arrintan waxay bilaabatay kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaashii En, iskuolkii columbine la dhahayay gobolka colorado En, waktigaasna waktigan dugsiga sare ku jiray ayuu ahaa markaas iyada ah laakiin iyada oo arrintaasi ay dhacday oo aadna wararka looga hadalhayay haddana wax cabsi ah oo aan arrintan ka qabnay inuu qof hub la soo galo iskuulka uu arday iyo dadkii iskuulkaas wax ka baranayay ama wax ka dhigay ama shaqaalihii uu ku layo eh, ama uu ku dilo ma ayna ahayn wax ardaydu cabsi ay ka qabaan waxyaabaha anigu cabsida aan ka qabi jirna waxay ahayd en, arday isdagaasha gaar ahaan haddaan ka hadlo ardayda soomaalida waxaan aad waktigaas isku dagaali jirnay en, ardayda en, madowga dalka maraykanka u dhashay afcan americanka loo yaqaano oo isfahan la-aan badan ay jirta laakiin cabsi aan ka qabno qof inuu xabado iskuulka la yimaado danna uu laayo ma aysan jirin walaal waktigaas iyada ah waan gartay ismaaciil eh, khibrad la mida ta ismaa ta cabdiraxmaan mukhtaar baad leedahay dugsireed halkan ku dhammaysay siduu ahaa eh, dareenka waagaas iyo ka hadda taagan kala duwanaanshaha labadooda A- aad iyo aad marka walaalkii cabdiraxmaan wax kasta uu yidhi boqolkiiba boqol oo ku raaci lahaa Ah, marka waktigii waktigii aan dugsigii sare dhiganayay walwal mise cabsi cabsi oo qof intuu xabad la yimaado dad badan dilo hortana ma haysa suu yidhi walaalkay say u badan yihiin gacan qaad oo dhalinyarada inay isdagaalaan oo gacan lasku qaado way dhici jirtay marar baa la maqli jiray shooting oo qof xabad pisto intuu isticmaalo dhalinyaro istoogan jireen waa maqli jiray especially suu walaalkii yidhi dhalinyarada soomaalida ay weliba madowga ah dil iyo dhibaato waa dhex mari jiray laakiinse saan xaaladdu meeshaan ma ahayn meeshaana xaaladdu saan uma gaarsanayn isbedelkan waxyaalayaasha wada waxa weeye xabadaha isbedelay iyo dilkooda In xabadaha hadee la isticmaalay mass shootings ka dhacayay kulli waxay ahayn xabadaha haddaho a r fifteen mise oo semi automatic weapons xabadaha waxa weeye la midka a k forty seven oo kale oo dilkooda aada u badan yahay oo xasuuq badan keeni karaa laakiinse waagaas xabadahaasoo kale available ma ahay marka xitaa xabadihii baa noocii isbedelay la isticmaalayay abaabulkan iyo mudaharaadkana waxa ugu muhiimka ugu weyn laga doodaya waxa weeye xabadahaasoo kale inay bulshada gacanta ku haysanin waan gartay Eh, waxaad eh, ismaaciil haddaan eh, su-aasha sii weydiiyo waxaad ku sugan tahay gobolka ohio gobernatoruhu amaba guddoomiyaha gobolku waa nin eh, republicana waxaa suuragala in aqalada eh, hoose iyo ka sanadkaba republicanka ay ku badan yihiin sidee bay arrintani waa dooda ku saabsan haysashada hubka iyo in doorashooyinka soo socda ay kaalin ka ciyaarto Eh, adiguna dabcan eh, waan ogahay inaad eh, u tartamaysid mid ka mid a eh, golayaasha eh, gobolka eh, magaalada eh, columbus ee gobolka ohio sidee arrintaasi doorashooyinka eh, raad ugu yeelanaysaa A- aad iyo aad marka waa qodobka ugu muhiimsan haddeer sanadkan laba kun iyo sideed iyo toban doorashada dhacaysa qodobka ugu muhiimsan oo laga doodaya kaas waay waa xabadaha Ah, marka war- saa tiri waa runta governorka gobolka ohio john kasik waa nin republicana Ah, in labada aqalna aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba republican baa u badan xisbiga republicankaana say u badan yihiin dad aaminsan waayo xabadaha iyo qofka inuu xabad xaq u leeyahay dimuqraadiga laakiin xisbiga aniga aan ka tirsanahay una ordayo waxa weeye xisbiga kasoo horjeeda oo dhahaya xabadaha waa in la ilaaliyo waa in lagu lagu sameeyo regulation wax la dhahayo oo la kaydiyo marka qof hadeer shacab oo kale aguud inuu xabadaha la midka a k forty seven oo kale inuu haysto ma aha waa in la sameeyo background check qofka sida loo baaro background check culus qofka waa in loo ogaado maskaxdiisa qofka ma caafimaad qabaa qofka waa inuu da' jiro fiican like laba labaatan iyo kow marka waxyaalayaal badan baa jira qodobooyin aan rabno insha allah inaan soo rogno gobolka ohio shar- qodoba qodobaa jira badan xitaa oo gobolka ohio aan isku daynay oo hadda weli dooda ka socoto laakiinse waa runtaa way doorashadan saameyn weyn bay ku lahaanaysaa sababta ay ku tahay sanadkan hadeer doorasha ka socota governorka iyo aqalada dhanba gobolka ohio marka waa macquul inuu dimuqraadi governorka noqdo waana macquul aqalada in isbedelaan ay dimuqraadi qabsadaan marka isbedeladan fursad fiican baa haysanaa inaan insha allah maxaa la waafajino oo aan gaarno waan gartay cabdiraxmaan si lamida sida eh, ismaaciil inkastoo gobornor trump oo guddoomiyaha gobolku yahay dimuqraadi labada aqal ee baarlamaanka minnesota labadaba jamhuuriga amaba republicaanka ayaa haysta sidee doodani ay eh, siyaasaddaas raad ugu yeelan kartaa ay u bedeli kartaa eh, waxa ka socda minnesota maxamedow waa runtaa ninka hadda gobolkan governorka ka ah mar dambe ma tartamayo isagoo dimuqraadi ah tartan mar dambe ma galayo marka kursigii waxaa u taagan labada xisbiba eh, kii jamhuuriga iyo kii dimuqraadiga dad u tartamaya laakiin arrintan gobolka ohio ama gobolka minnesota iyo dhowr gobol way ka weyn tahay arrintan banaanbaxan ee dhalinyaradu ay sameeyeen iyo arrintan ay xoogga ku saarayaan sidii loo xakameyn lahaa qoryaha iyo rasaasta loo isticmaalo iyo weliba dilitaanka loo adeegsada ee dhalinyarada iyo iskuullada lagu laayo waa arrin aad u saameynaysa waddanka oo dhan guud ahaan sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka weliba aad waxay u saameynaysaa sanadka labada kun iyo labaatanka oo markaasna loo tartamayo kursigii madaxweynenimo sababtoo ah dhalinyarada hadda banaanbaxa sameeyey ama dugsiyada sara dhigta kulligood waxay noqonayaan kuwo xaqula inay codeeyaan oo da-dii lagu codeynayay wax lagu dooranayay gaaraya marka taas way arrinta ugu muhiimsan arrintanna sidaan kuu sheegay hal dhibic laba milyan oo dhalinyaraha iyo dad taageeray isku soo baxeen maalintii sabtida ahayd ama banaanbaxan ay sameeyeen markii la fiiriyey ama dhinacyo badan laga taabtay waxay u eg tahay wixii ka dhacay waddankan markii la joojinayay dowladda lagu qasbay maraykanka inay dagaalkii vietnam ee kula jirta ay joojiso kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii waxaad dareemaysaa marka baaxadda ay leedahay culayskan iyo banaanbaxan iyo arrintan ay dhalinyaradu sameeyeen gaar ahaan siyaasad ahaan waxaad ka dareemi kartaa hadda gobolka florida oo ah meesha arrintan ka bilaabatay hadda dhaqdhaqaaqan iyo ololahan dhalinyaradu ay sameynayaan markii toogashadooda ka dhacday iskuolka maaragtay douglas high school ee ku yaalla florida backland isla markiiba waxaa la ogolaaday sharci xakameynaya qaar ka mida qoryaha iyo rasaasta la isticmaalo waan gartay labadiinaba aad baan idinku mahad celinaya adigaa mudan walaalkiis thank you
intaasna waxaan dhegaystayaal kusoo gebagabaynaa barnaamijkii amuuraha maraykanka oo ay maanta martiigu ahaayeen ismaaciil maxamed oo ah qareen ka howlgala magaalada colombos ee gobolka ohaayo iyo cabdiraxmaan mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada iyo qoyska oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota intaynu barnaamijkan oo kalea markaale ku kulmi doono waxaan dhegaysan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsiiyey maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatan kusoo dhowaada barnaamijka ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno kulamo saaxiibtinimo ayaa dalalka qaar oo isku diyaarinaya koobka adduunka iyo kuwo kale oo doonaya inay weli issoo adkeeyaan waxa ay yeelanayaan kulamadaasi saaxiibtinimada kulamadii shalay dhacayna waxaa ka mid ah xulka dalka urugway ayaa gool waxba kaga adkaaday xulka wels goolka keliya ee kulankaasi laga dhaliyey ee daqiiqadii afartan iyo sagaalaad waxaa u dheliyey ciyaartooyga edison cavani oo b s g sidoo kale weerarka uga dheela bulgeriya kazakhstan laba gool iyo gool bulgeriya iyo koowaad dhunaatay finland shan gool ayay dusha u saarisay jasiiradda malta halka albeniya iyo norweyna gool waxba xulka dalka albeniya lagu awood sheegtay ayeeshee kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka dalka portugal iyo holland waxaana xulka dalka holland oo kulankii hore dalka ingiriiska gooli waxba laga soo awdronaaday iyaguna guuldaro waxay duldhigeen xulka dalka bortugiiska oo saddex gool waxba ay kaga awdronaadeen saddexda gool waxaa u kala liyay ciyaartooygooda memphis debay ryan babal iyo virgil van dir sidoo kale kulamo ayaa maanta dhici doona kulamaha ugu xiisaha badan ee maanta dhici doonana waxaa ka mid ah xulka dalka Spain ayaa la dheeli doona xulka dalka Argentina waxaana xulka dalka Argentine uu dib ugu soo laabtay ciyaartoygooda Lionel Messi oo la sheegay inuu diyaar u yahay kulankaasi inuu dheelo kadib markii kulankii xulka dalka Argentine laba gool iyo waxba kaga adkaadeen xulka dalkaasi Talyaaniga uu Lionel Messi fadhiyay kursiga kaydka sheegayna inuusan ciyaari karin George Sampaoli tababaraha xulka dalka Argentina ayaa sheegay in hadda Messi uu diyaar u yahay kulankaasi Spain oona ka hor yimaado ciyaartoyda saaxiibadiisa ee naadiga Barcelona ay wada dheelaan sidoo kale xulka dalka Brazil oo dhigahooda ka guuxaya afar sano ka hor guuldaradii xanuunka badnayd ee dalka Jarmalka uu soo gaarsiiyey ee toddobada gool laga dhaliyay dalka Brazil ayaa la dheeli doona kulan saaxiibtinimo xulka dalka Jarmalka Jarmalka ayaa kulankii hore oo ay dheeleen dalka Spain la dheelay waxaana ay ku kala baxeen gooli gool ciyaar ka dhacday Düsseldorf oo labada wadanba ay markaasi ku kala tageen in ay dhibcaha kala qaataan Masar waxay la dheeli doontaa xulka dalka Greega Mareykanka iyo Paraguay ayaa sidoo kale dheeli doona Tanzania iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa dhinaca Afrika dheeli doona Nigeria waxay la dheeli doontaa Serbia Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa sidoo kale ah kulan xiiso badan halka Saudi Arabia uu la dheeli doono xulka dalka Belgiumka Ruushka oo koobkan adduunka martigelin doona ayaa la dheeli doona xulka dalka Faransiiska Iran iyo Algeria Ciraaq iyo Syria ayaa sidoo kale dheeli doona Turkigana wuxuu la dheeli doonaa xulka dalka Montenegro dhegeystayaal waxyaabaha ku soo kordha kulamadaasina barnaamijyadeena dambe ee ciyaaraha ayaad ku dhegeysan doontaan xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsanyahy jamaal axmed cusmaan oo ciyaaraha inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jilleecaynaa cabdirasaaq anshax iyo heestii dejiya
wiilkoodasahalkaygoo darmada wada tallaabatayda diradii haalkiyo dhibtaba iga daryeelaysa dugsiya allo dejiya daalka iga biisa dojsahalkayo darmada wada tallaabtayda diradii haalkiyo dhibtaba iga daryeelaysa oo halkaan ka doonayo halkeediga daareemaysa oo halkaan ka doonayo halkeediga daareemaysa iyo dul badanoo iina dabacsano iina dumaraysan oon durya ma ahayn dabci wacan dadnima qaaliyoon abidka duugooni dulxariira nasab daahiroo nolosha ii darta dibjirnimo midaan kaga buxon daalka kaga raysto dabarkeedu iimaanka yahay kuma u diidaa codkaasi baxsanee fanaanka cabdirasaaq anshax ayaan ku soo gebagabaynaa baahinteena idaacadadu idinka iman islaanta af soomaalida v o e tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
oon durya ma ahayn afkana jaafad laga saarin dabci wacan dadnima qaaliyoon abidka duugoobin muxariira nasab daahiro nolosha ii darta jirnimo midan kaga boxon dalka kaga raysto dabarkeedu ii
tuned for all the hits